waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horreysa bal dhankaasi noo soo qor waxaa noo baaqayaa aabe axmed xuseen odawa iyo hooyo faadumo cali siyaad iyo habaryar xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo caasho cali siyaad iyo caruurteeda iyo nuuro cali siyaad iyo caruurteeda hindi cali siyaad iyo caruurteeda iyo duniyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa cabduqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa iyo xaliimo xuseen iyo caruurteeda xildhibaan duniye maxamed cali iyo adeer burco iyo caruurtiisa dadkaasi waxa ay kala joogaan sweden u k holland nairobi muqdisho iyo degmada bacadweyne waxaanay jecel yihiin taaniyad kala ilaaba inay gaarsiiyaan xasan mukhtaar yaxye iyo doctor nejma axmed xuseen oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducaduwa xaggeena falastiin haye isku waara ubad qayr qabana kala hela ayaanu leenahay warqadana waa hambalyo dhalasho farxad leh bay yidhaahdeen waxay naga soo gaartay aaba maxamed iimaan habane iyo hooye cadar kaahin jaamac adeer cabdulaahi iimaan habane iyo edda xabiibe iimaan habane iyo ifraac haaruun ismaaciil iyo seegeediiyo salebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi salebaan iyo axmed maxamed iimaan iyo xasno xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo weris maxamuud xasan daa'uud maxamed ow cismaan iyo cabdisamed maxamed ow cismaan iyo xaaskiisa cabdi isaaq ow cismaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ikraan maxamed mawliid iyo hinda cabdi ow cismaan iyo caruurteeda leyle ibraahim maxamed iyo caruurteeda ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer kaahin jaamac miicaad iyo caruurtooda waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan qadar maxamed iimaan iyo nuura xuseen siciid oo gabari ugu dhalatay magaalada hargeysa gaar ahaana gargaar hosbitaal gabadhaasi waxaa loo bixiyey huda waxay leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin ayaanu raacinaynaa heesta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanayno waa gacalo codkii cabdiqadar xasan ibraahinow heestan waxa uu cabdiqadar leeyahay waxaan ku riyooday anoo ku guursaday oo gurigiina lagu tumay arooskii oo la leeyahay guuloley guuloley heestaanu kaga bogan doonaa heestaan kaga bogan doonaa waa rurta cabdiqadar xasan waxasiiyo macalluuq jiray harad galangal aysiiyo macalluuq jiray anigoo garaarkiyo wasmaaraada kaa fuuray anigoo garaarkiyo wasmaaraada kaa fuuray gadaada jiifa fiyadu anigoo garaarkiyo wasmaaraada kaa fuuray anigoo garaarkiyo wasmaaraada kaa fuuray gadaada jiifa fiyadu angeetan kaadayil getaan kaadayil gurya oo dhankaa xulay garaad babati way angeetan kaadayil getaan kaadayil gurya oo dhankaa xulay garaad babati way jacaylkani umidii laagdoomba umidii gurgafaayo
dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haye warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim hooye saruur sheekh maxamed nuur iyo cabdishakuur sheekh maxamed nuur iyo cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo cabdiwahaab sheekh maxamed nuur dhammaan reer sheekh maxamed nuur iyo cabdirasaaq gees dheere iyo maxamuud gees dheere cabdicasiis gees dheere cabdisalaan gees dheere waa dhammaan aabayaal xuseen gees dheere iyo cabdiqaadir gees dheere dhankii eedooyinkana waa faadumo gees dheere iyo xibilo gees dheere iyo xaliimo gees dheere iyo maymuuno gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo ashraqo cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiweli cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer gees dheere oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho u dirayaan hani gees dheere iyo ibraahim sheekh cumar oo ay gabri ugu dhalatay dalka kenya gaar ahaan gaarisa waxaana loo bixiyey aamine zahra ibraahim sheekh cumar ducaduna waxay leeyihiin waa xaggeena haye ibraahim waxaanu leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda dhambaalkana falastiinay waa dhambaal lagu soo xadhay wadne laba shimbir ay kor taagan yihiin hoosna keeg dhinacan midigna waxay qurux badan waxa uu naga soo gaaray mahad garaad cabdikariin iyo jamaal garaad cabdikariin iyo waxay idhahdeen cowsar garaad cabdikariim iyo amaal garaad cabdikariim iyo kamaal garaad cabdikariim faysal garaad cabdikariim aanisha garaad cabdikariim faiza garaad cabdikariim iyo caaisha garaad cabdikariim iyo cabdicasiis garaad cabdikariim ruweyda garaad cabdikariim iyo fu'aad garaad cabdikariim iyo farxaan garaad cabdikariim sucaada garaad cabdikariim iyo ugu dambaysta samiira garaad cabdikariim dadkaasna dhammaantood waxay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho gaarsiiyaan axmed abshir geedi iyo aanisa garaad cabdikariim oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey axlaam axmed ducadana idinka le waayo ayay leeyihiin axlaam soo barbaar ayaan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda haddaay heestii hore ibraahim riye ka hadlaysay tani waxa ay leedahay muraayadda caashaqeennu hadmay martideennu daawan maraayadda yah caashaqeennu hadmay martideennu daawan goormee naloo tuma waaye arooska iyo durbaanka iyo caweyska codka macaana yurub genya
kalamaarmi weynay admaad admaad admaad hadmaad maaraysateena admaad admaad admaad hadmaad maaraysateena maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankan maynu gaadhin ashiisa intaynu mallo admaynu isodhan magaadi jacaylkeenuna midoobi hadmayno isodhan mugaabi jacaylkeenuna midoobi ma weelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin harkiisa intaynu maalno hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan adoon adoon dumar ilaamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan adoon adoon dumar ilaamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan unbaa lagu meel maraaye qalbigan caashaqu miraayo hadmaan murugada kamaydhi intaan muxibada wadagno qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi unbaa lagu meel maraaye qalbigan caashaqu miraayo hadmaan murugada kamaydhi intaan muxibada wadagno qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisa iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan
xilligiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeyna hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeyna hadmay martideenu daawan
haye ibraahim heestiu adiga madaxa weli la sii luxaya yurub genyo codkeedii macaana intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada falastiin ayaan dib ugu noqono dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed khaliil aabe bashiir aabe cabdi aabe cali aabe ibraahim aabe maxamed iyo hooyo maryan cali iyo dhammaanba eedooyin eedo aamino eedo xaliima eedo ladan waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan mako cali khaliil nuur iyo saygeeda cabdikariin mukhtaar moxamed geelmaal oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada masalini ijaara gobolka waqooyi bari ee kenya waxaanay leeyihiin arooskiina aamin kala kulma bashbashi barooko ee banayada kala siiyo ubad qayr qaba dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay saddexeeye waxaa ku luqeynaysaa hodan africa
intaas hadan kaga gudubno heestii saddexeeye iyo codkii hodan africa warqaddan waxay naga soo gaartay ibraahim hooyo culumo barqadla maalin iyo cismaan xuseen samow iyo cali xuseen samow iyo maxamed xuseen samow iyo indhayar xuseen samow iyo cabdikariin muumin samow iyo geedi faarax samow iyo cabdi faarax samow iyo eedda malayka samow iyo eedda aamina samow iyo eedda cabdihi samow iyo adeer muumin samow adeer faarax samow iyo mustaqiim muumin samow maryan cismaan geedi iyo axmedee cismaan geedi iyo cabdulaahi cismaan geedi muuse xuseen cabdi oo loo yaqaana muuse kuusow dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraantiga cilmi xuseen samow iyo marwadiisa qaaligaah sacdiya maxamed cabdulla oo ku aqalgala magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha isku waana ubad qeyr qaba kala hela ayaanu leenahay waxa uu naga soo gaaray reer faarax bare iyo dhammaanba reer maxamuud hindiyo dhaqane iyo maryan cabdi buule iyo cadey cadaani iyo jawaahir axmed ismaan iyo waxay yidhaahdeen xaawo cabdiqaadir iyo nasra caynab iyo binti cadey iyo jawhara lula iyo xasan shacab iyo injineer borow iyo isaaq uulow weriye bushro nuur iyo weriye faysal isaaq iyo weriye nasrakiin jacfar bashiir dhammaan shaqaalaha radio star f m nairobi kenya iyagoo yidhi waxaan salaameynaa dhammaanba shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta hambalyada iyo heesaha waxay u hambalyanayaan kamas faarax bare iyo waxay yidhahdeen luul maxamuud oo wiil ugu dhashay dhadhaab wiilkaas waxaa loo bixiyey mascuud kamas faarax waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waayo mascuud soo barbaar dhoqokii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca kamas wax badan ayuu hambalyo soo diray ibraahino hambalyo ayaanleyadiisiyaa hadda uu soo qoray warqadda waxay naga soo gaartay hooye faadumo adeec baadil iyo aabo mukhtaar geese isaaq iyo maxamed mukhtaar geese iyo ismahaan qadar dalmar mustaf iyo dhammaan qoyska ah reer mukhtaar geesey siyaad adeec iyo caruurtiisa oo kale ah amran siyaad adeec ayaan siyaad adeecasiya samiira iyo sumaya oo kala jooga maraykanka norway iyo kenya waxay tahmiyad dhalasho u dirayaan kaamil mukhtaar geese iyo faadumo oo wiil ugu dhashay gobolka texas ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey najiib cabdikaamil mukhtaar geese soo barbaar baari noqo ayay leeyihiin annaguna waxaan leenahay noqokii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca haye markana ibraahim kaalimihii sugaanta maxaa noo hay hibooy ina abti hadduu hiribkaygu kugu yaal ama uu habeen qura kaa galay hunguri haye ha ka aamusine nafta baasla hadaloo haasaawi galab qura codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya yaasiin axmed digfeer
waxaan filayaa yaasiin inuu aad iyo aad u gardhigto weliba kabanka ayaaba iga daranbasida uga dhawaajinayo heesihii waaye waaye waxbay kusoo xasuusiyeen heesaha kabanka dad badan ayaa jecel marka naax gacanteeda waxaa kusoo dhacday tahniyad dhalasho hooyo luul shire maxamed ayay naga soo gaartay iyo hooyo siciido shire maxamed iyo hooyo aamine cismaan ibraahim iyo habo xaawo isaaq aadan iyo abaay safiya cabdishire seegeeda iyo carruurteeda iyo cabdullaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaam yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa xasan yuusuf aadan iyo cabdiqaadir yuusuf aadan iyo marwadiisa iyo maxamed saadaq yuusuf aadan injineerka loo yaqaanay axmed yuusuf aadan sharmaarki yuusuf aadan w- waxay yidhaahdeen axmed nuur xuseen fantaasiga ayaan yuusuf aadan aragsan eglan ibraahim yuusuf yaasiin ibraahim xuseen iyo saabiriin ibraahim yuusuf iyo fartuun cumar maxamed iyo nadiifa maxamed cabdiraxmaan iyo kaha xuseen cismaan iyo maryam ibraahim iyo ayaan maxamed xuuriyow iyo maxamed daahir ibraahim dhammaan reer yuusuf aadan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahneed dhalasho hawada u marinayaan farxiya cabdi aadan iyo ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhasha magaalada beledweyn xarunta gobolka hiiraan waxay leeyihiin isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay haye heesta ugu dambaysa ibraahim ee barnaamijka waxaan usoo qabanaynaa codkii macaana ee axmed cali cigaal tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale dhegaystayaal waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo daraartada humaantahay kuntada ma godin har aad kuguma ekin mahaysen waxaanad hay hadina kama andhaqeen mahaysen waxaanad hay hadina kama andhaqeen aniguho aniguho kuma baqaylen aniguho aniguho kuma baqaylen aniguho mahaysen waxaanad hay hadina kama andhaqeen mahaysen waxaanad hay hadina kama andhaqeen aniguho aniguho kuma baqaylen aniguho aniguho kuma baqaylen aniguho adoo hawl badan ku daalay gadaal dhidid kaaga furay qabyana ka hagaagi waay adoo hawl badan ku daalay gadaal dhidid kaaga furay qabyana ka hagaagi waay hareertan qaban lahaayo hawan sidilaayo hareertan qaban lahaayo hawan sidilaayo itaal itaal hagar kuma gale itaal itaal hagar kuma gale itaal hareertan qaban lahaayo hawan sidilaayo hareertan qaban lahaayo hawan sidilaayo itaal itaal hagar kuma galin itaal itaal hagar kuma galin itaal halka aad nooshahay hagaaj